بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين suuratul ancaam baan kusoo dhex jirnay aayadda konton iyo lixaad ayuu darsigu ka bilaabanayaa waxaa inoo dambeeyey aayadii lagaga hadlayay iqtiraaxaadkii ay soo jeediyeen oo odayaashii nabiga ka soo horjeeday sal alla alay wasalam oo ay ka mid ahayd in dadka nabiga rumeeyey sal alla alay wasalam oo u badnaa dadkii danlayda ahaa uu iska caydhiyo arrintaasaa laga soo hadlay oo laga soo jawaabay iyadoo loo dambaysiiyey rasuulka sal alla alay wasalam oo laleeyahay dadkaas hadday ku yimaadaan masaakiinta ah salaan ayib waxaa marka laga sii hadlaya waa doodii iyo iyo nabiga dhex maray sal alla alay wasalam wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala qul inii nuhiitu qul waxaad dhahdaa nebigow innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aada u yeedhanaysaan ama caabudaysaan min duuni illahi alla sokadii alla ka sokow kuwaad caabudaysaan inaan caabudo waa la ii diiday qul waxaad dhahdaa nebigow laa adtabicu ma raacayo ahwaa'akum waxyaabaha jeceshihiin qad dalaltu waan lumay idan markaa waxaad jeceshihiin haddaan idinku raaco markaa waan lumay wamaa ana aniguna ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan ka mid ma ihi markaa qul waxaad dhahdaa nebigu innii anigu calaa bayinatin mid cad baan ku dul sugnahay oo min rabbii xagga rabbigay ka timi xujo cad oo xagga rabbiga ka timid baan ku dul sugnahay wa kadabtum waad beeniseen bihi qur-aanka waad beeniseen ama xujadii waad beeniseen maa cindii agtayda ma ahaanin maa shayga tastacjiluuna aada degdegsi dalbaysaan aada codsanaysaan in laydiin soo dadejiyo bihi isaga in ilxukmu xukmku ma ahaanin ilaa lilaahi ilaahay mooye cid kale uma ahaanin alla mid u sugnaaday mooye cid kale uma ahaanin xukumku yaqusu wuu qiseeyaa alleh alxaqa xaqa ayuu qiseeyaa wa huwa isaguna khayrulfaasiliina kuwa wax kala saara kuwa wax kala bixiyo ka ugu khayr badan weeye alla subxana wa tacala tani waxa weeye marar badan baa waxay isku dayeen odayaashii gaalada ah in ay nabiga isku soo dhawaadaan sal lla lay slam iyagoon ka tanaasulin oon ka tegin dhaqankoodii baatilka ahaa iyo caqiidadoodii faasidka ahayd ayay haddana doonayaan inay nabiga isku soo dhawaadaan sal lla lay slam yacni dhexdhexaad in laysugu yimaado ama sananna asnaamta laysla caabudo sananna ilahay keligii laysla caabudo marlabardhexaadaan isugu nimaadno colaada ha la yareeyo wax saasoo kale ah marka waxaa la yidhi nabiga sal lla lay slam waxaad ku dhahdaa aniga waa la ii taliyaa waxaa la ii diiday kuwa aada caabudaysaan alla ka sokow inaan caabudo taa waa la ii diiday malihi anugu yani waxa weye talada malihi go-aanka ilahi baa iskale subxana wa tacala ilahay baa ii diiday waxa aad ku dul sugan tihiinna niman xujo haysta ma tihidine hawa raac baa tihiin naftiinu say jeclaatayn baa diid ka dhigatay taana anugu marna idinku raaci maayo haddaan idinku raacana waan lumay min markaas haddaaban idinku raaco hawadiinni iyo saad jeceshihiin markaa waa lumay kuwa hanuunsanna ka mid ma ihi idinku hawaad ku sugantihi aniguse waxaan ku dul sugnahay xujo cad oo rabbigay ka timid marka nin xujo cad oo xagga rabbigii ka timid haysta iyo nin naftiisu say jeceshahay uun iska raacay ee daliil iyo xujo aan haysan ma meel bay isugu imaan karaan maya way macna qul innii calaa bayinati min rabbii anigu xujo cad iyo jid cad baan hayaa idinkuna mala awaal iyo waxaad ku nooshihiin un macnaha waxay ila tahay yani hawadiinii naftiinu say jecesha waad beeniseen kaa aniga lagu soo dejiyey qur-aankii waad beeniseen haddaad beeniseenna ilahay baana kala xukumi wey macnaha waxay marka odhan jireen oo aada hadalladooda ugu badnaa marka loo hanjabo loo goodiyo oo la yidhahdo cadaab ilahay baa idinku soo socda aada waxay ugu badnaayeen inay yidhaahdaan ma naloo keeno cadaabka maad keentaan saasay odhan jireen macnaha yacni bal bal bal marka qaarkood allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asama aw i'tina bicadaabin alim bay odhan jira ilaahu maxamed wuxuu wato hadduu xaq yahay dhagaxyaan samada nooga soo deji cadaab nooke saasay odhan jira markii la yidhahdo war waa laydin cadaabi mata hada alwacdu in kuntum saadiqiina bilih ka horma wey waa la cadaabi maad ka haysaan wax waxba ka jirin maad annaga noogu cagajuglaynaysaane maad keentid cadaabkaad sheegaysa marka isticjaalka shaygay degdegsanaya wakaa waxaa la yidhi marka nebiga waxaad tidhahdaa baa layidhi waxa aad leedihiin ha naloo soo dedejiyo aniga agtayda maaha gacantayda kuma jiro maa cindii maa tastacjiluuna bihi in laydin halaagoo laydin baabi'iyo degdegsanaysaan oo leedihiin noo soo dedejiya taasi mid aniga gacantayda ku jirta maaha agtayda ma taalo hawltay ama ah in ilxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iskale ilahay baa garanaya inuu idin halaagi goorta uu idin halaagi waxa uu idinku halaagi hawl ilaahay u taallo wey laakiin aniga agtayda ma taallo taas oo hawshayda ma aha rabbina subxaana wa tacaala xaqa ayuu qiseeyaa oo qisooyin xaqa ayuu addoommadiisa u sheegaa inta wax kala bixisana isagaa u khayr badan oo addoommadiisa kala saarta ishaya u kala garsoorta saas way macnaha qul waxaad dhahdaa nebigu innii anigu nuhiitu aayad suuradani waa suuradda qur-aanka ugu badan wey qul kelimada qul la yidhahdo suuradda ugu badan wey ya maxaa yeelay waxaad garan kartaa in nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh waxyigan iyo qur-aankani uuga yimid xagga ilaah amar la siinayo saa dheh saa yeel saa dheh saa u jawaaba laleey qul waxaad odhaabaa layidhi nebigow innii aniga nuhiitu waa lay reebay an acbuda ayaa layga reebay inaan caabudo alladiina sanamyaalka tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla sokadiisa kuwa aada alla sokadi ka sokow caabudaysaan waa la ii diiday kuwa inaan caabudoon baryo qul waxaad dhahdaa nebigow laa attabicu man raacaya ahwaa'akum waxyaabaha aada jeceshihiin ilan caqiidadoodii iyo diintoodii waxooda dhan baa yani waxa weeyaan hawada iyo naf jacayl ku dhisan taa idinku raaci maayo qad dalaltu waan lumay idan markaa hawadiinna haddaan raaco wey ay idan ida itabactu ahwaa'akum wey waan lumay markaa wamaa ana aniguna ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan ka mid may qul waxaad dhahdaa nebiyow innii anigu calaa bayinatin xujo cad dusheedaan ku sugnahay oo min rabbii rabbiga xaggiisa ka timaaday maxaan uga baahnay wey marka hawadiinna haddaanan xujo cad oo markhaatima doonto xagga ilahay ka timi ku dul sugnahay hawadiinniiyo waxaan idinku aad samaysateen maxaan uga baahnay wey wakadabtum waadna beeniseen bihi ay bilqur'aan ama rabbi baad beeniseen ama bayinadii maa cindii agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna waxaad degdegsi dalbaysaan bihi isaga waxaad codsanaysaan oo dalbaysaan in laydiin soo dedejiyo cadaabka ah agtayda ma ahaanin sidaasi waa macno waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxa aad codsanaysaan in laydiin soo dedejiyo oo aayadaha aad codsateen ah taana culimada qaar baa ku fasira in ilxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilaahi ilaahay mooye cid kale uma ahaanin xukumka oo addoommada la xukmiyo oo cadaab lagu xukmiyo oo ciqaab lagu xukmiyo ilaahay unbaa iskale xugum oo dhan yaqusu alla wuu qiseeyaa wuu qisoodaa alxaqa xaqa ayuu qisoodaa yaqusu wuu qisoodaa alqasasa qisooyinka alxaqa ee xaqaa wey qisooyin dhab ah oo xaqiiqa ah oo baatil uusan meella kaga imaanin buu qiseeyaa ama yaqusu wuu raacaa alle alxaqa xaqa ayuu raacaa wa huwa isaguna khayrulfaasiliina inta wax kala saarta ayuu ugu khayr badanya xaq iyo baatilka inta kala bixisa ayuu rabbi subxana wa tacala ugu khayr badanya qul low ana cindii ma tastacjiluuna bihi laqudiya almru baynii wa baynakum wallahu aclam baalimiin qul waxaa dhadaa nebigu low ana cindii agtayda hadduu ahaan laha maa shayga tastacjiluuna aad degdegsi dalbaysaan bihi isaga shayga aad codsanaysaan in laydiin soo dedejiyo cadaabka ah hadduu agtayda ahaan lahaa laqudiya waa la xukumi lahaa alamru arrinkii baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum dhexdin waa horaaba la kala faataxaysan laha wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan weeye bilaalimiina aalimiinta midkii ogaansho badan wey tani waxa weeye xukunkiina ilaahay baa gacanta ku haya laakiin aniga ood leedihiin noo soo dadeji hadduu gacantayda ku jiri lahaa waa horaaban kala farxalan lahayn oo arrinka baan waan dhammayn lahayn saas wey maanaa laqudiya almru baynii wa baynakum arrinkan dhexdeenna waaba la kala xukumi lahaaba laakiin taladan gacnigu jirana ilahay bay la taalla way subxana watacala saas wey maanaa macnaha cadaabka iyo ciqaabta ad codsanaysaan baaba idinku ridi lahaaba makhluuq baana ilahay baa dulqaad badan subxana wa tacala laakiin makhluuqu si kastoo u dulqaad badan yahay markii laga badbadiyo sugi maayo sugi maayo masii dulqaadanayo masii adkaysanayo marka waa horaabaan idinka takhallusi lahaw ee cadaabkanaan gacanba iigu jirinba saas wey maanaa xadiis baa jira nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu ka soo noqday daaif isagoo la soo dhibay oo nimankii reer daaif uu tegay aada u soo rafaadiyeen buu soo noqday jidka intuu soo hayay isagoo aada u walbahaarsan ayaa waxaa u yimid malakul jibriil iyo malagii buuraha markaasaa malakul jibriil alla wuxuu yihi malag baa ila socda malagii buuraha waxaana loo soo xilsaaray reerkaagii waxay kugu yidhaahdeen iyo hadalladay kugu jawaabeen ilaahay waa maqlay hadalkaagiina waa maqlay waxaa la rabnaa inaad yani taladii maanta aad ku taliso in lagu halaago reerkaaga lagu baabi'iyo nimankan gaalada ka horya malagii buuraha la hadlo wuxuu yihi ilahay wuxuu ii soo diray labadaa buurood ee magaalada labada dhinac kaga yaalla inaan ku daboolo iyagoo dhanba ku gadiyo laakiin waa haddaad ugu ogolaato ma ogoshaa li maya bu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa ila arrajo ka qabaan buu yidhi in ilaahay subxana wa tacaala dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo oon u shariik yeelin marka u fiirso cadaabkii oo nabiga layidhi loosoo lasoo hordhigoo layidhi ma la cadaabaa buu yidhi maya sooma ayadduna waxay leedahay hadduu gacantayda ku jiri lahaa laqudiya almru baynii wa baynakum see la kaloonaya marka waxay kale tahay tani waxaa taa waxaa laga wadaa xadiiska ku soo aroortay ayagu codsi ay keensadeen ma ahayn ee mid xagga ilaha ka yimid ba saas daraaddeed buu nabigu sal alay wasalam uu baajiyey tani laakiin aayaddu ka hadlaysa waxa weeyaan markaa ayagu ay codsanayaan oy ku madax adag yihiin oo nooken ay leeyihiin markaa hadduu gacantayda ku jiri lahaa waaba kala bixi lahay laba kale ta marka marna ilaahay xaggiisuu ka yimid marna waxa weeyaan ayaga xaggoodu ka yimid oo codsi xaggooda ka yimid markan ayaddu ay ka hadlayso waa mar codsigu xaggooda ka yimid markaa way markuu nabigu sal lay slam haddaan gacanta ku hayn lahaa waa la yani waxa weeyaan la kala xukumi lahaa macna qul waxaa tidhahdaa nabigu low ana cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa shayga ama maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi isaga laqudiya waa la xukumi lahaa alamru arrinkii baynii aniga dhexdeeda iyo baynakum dhexdin wallahu allana aclamu kii ogaansho badan way biaalimiina aalimiinta kuwa ogaansho badan way wa cindahu ilahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lghaybi yani shayga maqan kaydadkiisa shayga maqan ee addoommada ka maqan oo cilmigiisu ka maqan yahay kaydadkiisa iyo meeshu ku kaydsan yahay ilahay agtiisa laa yaclamuhaa ma oga kaydadka iyaga ilaa huwa isaga mooye wayaclamu wuxuu ogyahay alle maa fi lbari waxa beriga dhexdiisa waalbaxri iyo waxa badda dhexdooda wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa xaal uu ogyahay mooye caleen dhacda ma jirto isaga oon ogeyn walaa xabbatin xabadi ma dhacdo xabadaasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ahaata walaa ratbin mid qoyan ma dhaco walaa yaabisin iyo mid ingegantoona ma dhacaan ilaa fii kitaabin xaal ay kitaab ku dhex sugan yihiin mooye kitaabkaasoo mubiin cad aayadda waxay ka hadlaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabo waxaa jira garashadooda iyo aqoontooda iyo cilmigooda uu gooni la yahay addoommadoodusa waxba uga sheegay cilmiga noocaasoo kale ah kaydadkiisa ilaahay bay ag yaallaan isaga mooyaane cid kale ogna ma jiro yacni meesha uu ku kaydsan yahay cilmiga noocaasa ilaahay baa og isagay ag yaallaan addoommada waxaa laga ogeysiiyey cilmiga wax yaroo ilaahay subxaana wa tacaala ku talagalay intaa unbaa laga ogeysiye ayib tiiba haddana lasii faahfaahiy waxaa la yidhi badda iyo berrigaba dhexdooda ila wax aabuu ilahay ogeyay subxana wa tacala badda iyo berriga waxa ku dhex sugan oo dhan buu ogyahay caleen dhacdaayo ma jirto isagoon ogeyn markay dhacayso wuu ogyahay xabad dhulka mugdiyaalkiisa xabad badar ah dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ku sugan oo dhulka la dhexgeliyey lagu aasay meeshaa la geliyey ama shay qoyan ama ingegan ma jiro ilaa horay buu kitaab ugu qornaa looxulmaxmuudka horey loogu qoray waxaanoo dhan ka socda adduunka waa wax ilaahay subxana wa tacala horay u qoray qoraalka uu qorayna waxaa ka laazimayay wuu ogaa macnaha horey loo qorsheeye loo ogaa wey macnaha wax markaa uu bilowdo uun ilaahay ku baraarugayo ma aha makhluuqa ayaa waxay yihiin shaygu markuu dhaco unbay yani ku baraarugaan oo gartaan laakiin ilaahay subxana wa tacaala isagu horuu wax walba u ogaaday u qorsheeyey siduu u qorsheeyey bayna wax walba u dhacaya saas maanaa ayib xadiis buu nabigu ku fasiray sal lay slam aayaddan oo mafaatixu lqeybkaasi xadiiskan uu ku fasiray xadiiska bukhari baa soo saaray min xadiisi ibni cumar nabigu wuxu yuri sal lay slam mafatixu lgaybi khamsun laa yaclamuha ila allah yacni kaydadka qeybka waxa qarsoon iyo cilmiga qarsoon kaydeedkiisu ilahay agtiisu ahaa waa shan shan weeyaan macnaha shantaas waxa markaas wuxuu akhriyay nabigu sal lay slam aayadda qur-aanka eanu tegi doono haddii alla idmo ina allaha cindahu cilmu اsaacati wayunazil اlgayta wayaclamu ma fi larxaami wma tadri nafsu maada taksibu hada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut aayadaasu nabigu akhriyay sal lay slam oo mafaatixu lqeybka uu ku tilmaamo ku fasiray nabigu sal lay slam aayaddu waxay leedahay ilaahay agtiisa waxaa ah qiyaamada cilmigeeda goortay dhacayso iyo waxa ku saabsan ilahay baa khaasa roobka imaanshihiisa goormuu imaanayaa qadarkee imaanaya xaggee buu ku da-ayaa ilahay baa khaasla wayaclamu maa fi larxaami uurka waxa ku jira ninka waxa ku jira oo halkaa yaalana ilahay baa khaasla nafi berito wamaa tadri nafsun maada tagsibu qadan berito naftu waxay shaqaysanaysa ma oga nafina ma ay oga meeshay ku dhiman doonto ma oga shantaasuu nabigu sal lay slam uu ku fasiray saas manaa marka arrimaha qeybkee waxyaabaha iyo waxyaabaha laynoo sheegay oo ama qur-aanka ama sunnada inoo sheegta mooyaane inta kale ee la qariyey cilmigeeda la qariyey waa in halkaa lagu daayo ilahay loo daayo subxana wa tacala caaisha radi allahu canha xadiid muslim uu soo saaray baa waxay leedahay man zacma ana muxamada yukhbiru bima yakunu fii gadin faqad acdama cala allahi alfirya ruuxii sheega nebi maxamed sal lay slam berrita wax dhici doona inuu garanayey ama uu sheegi jiray berrita wax dhici doona ninkaasi been abuuradu weyn buu la yimid oo ilahay buu ku been abuurtay bay tiri maxaa yeele ilahay baa wuxuu leeyahy laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah samaawaadka iyo cirarka iyo dhulalka dhexdooda qeybka ku maqani ilahay unbaa og subxana wa tacala alla keligii unbaa og nebi maxamed intii waxyiga loogu sheegay waxaan ahayn ma og salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu nebi maxamed sidaas yahayna inta ka soo hadhay ee ummaddan ama culimadooda ama awliyadooda ama akhyaartooda waa kasii xag jiraan qeyb lama ogaan karayo ayb wax ilahay qariyay subxana wa tacala jid lagu ogaada male sidaas daraaddeed baa waxaad garan kartaan kuwan yani waxa weeyaan wax sheeg sheega qeybka wax ka sheega ama kitaabbay furaan ama way xidigiyaan oo xidigahay fiiriyaan ama dhulkay xarxariiqaan oo way faaliyaan ama meehe way yani qaabab kale isticmaalaan kuwa baabkaa galoo waxbaanu sheegsheegaynaa dhahay waa kadaabin wey waa beenalayaal intooda badanna waxay u badan yihiin jinkay caabudaanoo waa dad jinka la shaqaysa sida xadiiska nabiga kusugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh qaybka jid lagu aan kara ma jiro jidadkaasoo dhanna ilahay waa xidhay subxana wa tacala sixirkaa la xidhay faalka iyo dhulkoo la xariiqaa la yaa la xidhay xidigintaa la xidhay yani kitaab la furo wax laga sheeg sheegaa la xidhay albaabadaasoo dhan waa la xidhay hal albaab unbaa qeybka lagu ogaan lahaa oo ilaahay ogolaaday albaabkaasi waa waxyigii ilahay xaggiisa kasoo degayay nebi maxamedna la soo gaadhsiinaya salawatu rabbi waslamu caleyh kiina nebi maxamed markuu dhintay waa xidhnay qeyb intii laynoo sheegay waxaan ahaynoo laga ogaan kara ma jiro marka ninkii waxbaan ogahay ku yidhaahdana waa war aan waxba ka jirin saas mana ayb wa cindahu ilahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi kan qarsoon shayga maqan shayga maqan kayd kaydadkiisu shayga maqan kaydadkiisu alla agtiisu ahaaday ama furayaashiisana waa la yidhahda laa yaclamuhaa ma oga yacni haddii la yidhaahdo mafaatixdu waa kaydad waxaa laga keenay markaasi waxay ka timid jamcu maftaxi wey oo kaydkaa la yidhahdo meesha la furaa la dhaha waa kaydka haddii la yidhaahdo mafaatixdu waa furayaalna waa jamcu miftaxin oo waa fure saas macnaha marka kale yihiin maftaxaan iskaga wado mafaatixu lgaybi shayga maqan yacni kaydadkiisu ilaahay agtiisay ahaday laa yaclamuhaa ma oga kaa maqan ilaa huwa isaga mooyaane cid kaleo og ma jirto wa yaclamu wuxuu og yahay rabbi waa la sii faahfahiyey marka intaasi waa iyadii oo la koobay laakiin faahfaahin dheeraada la sii bixiyey waxaa la yidhi wa yaclamu rabbi wuxuu og yahay maa fi lbari waxa bariga dhexdiisa ku sugan iyo walbaxri badaw badda iyo berrigaba wixii ku dhex sugan buu ogyahay makhluuqaadku qaarna berri bay joogaan qaarna bad bay ku noolyihin kulli makhluuq o dhan buu ogyahay rabbi subxana watacala wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa xaal uu ogyahay mooye caleen kastoo dhacaysa xaaladda uu ogyahay mooye si kale kumaba dhacdo goormay dhici doontaa goormay igeegi doontaa xaggay ku dambayn doontaa yacni tiradeeda ilahi subxana watacala waa hay walaa xabatin xabadi ma jirto ama xabadi ma dhaqdo ma dhacdo taasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalka dhulka dhexdiisa ahaatay walaa xabbatin xabadda waxaa laga wadaa badarka iyo waxyaalaha dhulka hoostiisa la geliyo walaa xabbatin xabadi ma dhacdo fii xabadaasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ahaatay dhulka hoostiisa iyo mugdigiisa ku dhex jirta walaa ratbin shay qoyani ma dhaco walaa yaabisin mid ingeganna ma dhaco ilaa fii kitaabin xaal ay kitaab ku sugan yihiin mooye mubiinin oo cad marka xaaladda ay dhacayaan intaasoo dhani waa xaalad ay kitaab ku qoran yihiinoo diiwaanka weyne looxil maxfuudka lagu qoray horeyna ilaahay u ogaaday subxana wa tacala saas wey macnaha ayib ilaa fii kitaabin marka waxaa laga wadaa loox maxfuud ratbiga iyo yaabiskana waxaa laga wadaa inta ilaahay uu abuuraybaa waxay u qaybsamaan mid qoyan iyo mid ingegan ma wax ka dhexeeyaa jir ama waa ingegay ama waa qoyay kulligood ayaa soo gudagelaya macnaha saas weya wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu ma jaraxtum binnahaari uma yabcatukum fiih liyuqda ajalu musamaa halkaa waxaan ka garan karnaa shiicada oo yidhi labiyo tobankooda imaam ee ay rumaysan yihiin qeybkay ogaayeen been bay sheegeen dariiqooyinka oo iyagana yidhi awliyadu qeybkay ogyihiin iyaguna been bay sheegeen waxba kama jira waxaaso wax ka jira male qur-aanka iyo sunnada haddaad tix raacdaan haybka lama ogaan karo haybka jid lagu ogaan karo ma jiro jidkaas ilaahay xidhay oo nebi maxamed dhimashadiisii ku xidhmay waxaan ahayn jid kale lagu ogaan karo ma jiro ninkii ummadda yidhahda hayb baan ogahayna waa nin ilaahay ku been abuurtay maxaa yeelay haddii nebi maxamed ba leeyahay ma ogid ma nebi maxamed buu ka fadli badan yahay ma nebi maxamed buu ka cilmi badan yahay ka cilmi badan kare macnaha saas macnaha ayib wahuwa alle alladii kii wey yatawafaakum idin oofsada bileyli habeenkii midka idin oofsada wey wayaclamu wuxuu ogyahay alle maa jaraxtum waxaad kasabtaan binnahaari maalintii waxaad kasabtaan uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixini fiihi uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixiyaa fiihi maalinka dhexdiisuu idin soo bixiyaa liyuqdaa in la gudo daraaddeed baa laydin soo bixiyaa ajalun ajal in la gudo musaman oo ilahay agtiisa la magacaabay uma kadibna ilayhi xagga alla ayaa marjicukum noqodkiinu ahaaday uma kadibna yunabi'ukum wuu idiin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyey ayuu alla idinka warrami subxana wa tacala wahuwa aladii yatawafaakum billeyli waxaa laga wadaa wafaadkana waxaa laga wadaa waa wafaatu suqraa laba wafaad baa jira laba geeriyood oo qur-aanku labadaba wafaad ka cabiro midna waxaa la yidhahdaa alwafaat lkubraa midna waxa la alwafaat suqra wafaadka weyn waa geerida aynu dhaqaano wafaadka yarkaana waa hurdada saas mana allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qada calayha lmowt aayadaasaa labadaba sheegtay mid midda hore waa wafaadka weyn ta dambana waa wafaadka yar wey macna aayadani marka waxay ka hadlaysaa wafaadka yaray ta yaroo hurdada macna wahuwa alle alladii midka wey yatawafaakum idin oofsada bileyli habeenkii oo hurdada idin geliyo wey ilan ruuxu markuu hurdo yani waxa wey kaanuu naftii waxay ka maqanto kale kudhigin xoogaa waa neefneefsanaya laakiin xiskiisii iyo dareenkiisii ma joogo taas maana waxa kusoo socda ma arko shanqadh ma dareemayo waxba iskama caabin karo bini aadamkii murmaayo doodaya ma baahaba marka waa nooc geeli ah marka taas ilaahay baa idin geliya wafaadkaas ilaahay baa habeenkii idinku keena maalintii waxaad shaqaysanaysaanna wuu ogyahay camalka maalintii aad shaqaynaysaanna rabbi waa la socdaa subxana wa tacala maxaa yeele shaqadu maalintay u badanta maalinta lafteeda waa la seexdaa oo dadka qaar baa seexda laakiin seexashadu waxay u badan tahay habeenkii u badan tahay shaqaduna waxay u badan tahay maalintii way u badan tahay saas daraaddeed baa wuxuu yidhi wayaclamu maa jaraxtum binnahaar maalinkii shaqadaada haysaana ilahi ogyahay subxana wa tacala shaqo aakhara ha noqoto mid adduunya ha noqoto xalaal ha noqoto xaaraam ha noqoto waxaad haysaan ilahi waa ka horreeya subxana wa tacala ayib maxaa ka dambayn doona marka hurdadaa kadib uma yabcahukum wuu idin soo saari oo wuu idin soo bixini fiihi fi nahaar maalintii dhexdeed habeenkii somaynan seexan maalintii buu idin soo kaakicin waad soo baraarugaysaan xilligii maalintu soo dhawaato waad soo kaakacaysaan shaqadii baad isu diyaarinaysaan waad labisanaysaan wabakaaba nolol iyo dhaqdhaqaaq baad gasheen maxaasaa loo yeelay habeenkiina laydiin seexinaya maalintiina laydiin soo saaraya liyuqdaa ajalun musamaa in la xukumo ajal magacaaban daraaddeed baasaa loo yeelay ajasha magacaabana ruux walba xilliguu ku ege oo dhaqdhaqaaqiisu ku ege oo hurdadiisu ku egta oo shaqadiisu ku egta maxay tahay waa xilliguu geeriyoonay xilligaa wey ajasha la tikeeyo taa wey liyuqdaa ajalun musamaa ajashaa ruux walba uu leeyahay si loo xukumo siduu marna u seexanayo marna usoo toosayo u shaqaysanayo tiisii inuu la kulmo halkaasaa lagu sugaya maana saas weya liyuqdaa ajalun musama taasi markay dhacdana maxaa ka dambayn doona haddii tii la sugaya ay timaado ajashiisii u timaado uma ilayhi marjicukum carada ku baabi'i maysaana ilahay baa laydin cemlay xagga allaad noqoshadiinu weeye xagga allah haddii loo noqdana taladu maxay tahay uma yunabi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaad adduunka kusoo shaqayseen ayuu alla idinka warramay oo abaalgudkeedii idin marin soo ma ayaddu hal ayada wey laakiin nolosha bini aadamkii maraaxishuu marayo dhan bay ka hadashay soo ma yani waxa weeye noloshan adduunyada waa maraan jiifinayo maraan shaqaynayo la garay taa waxaan ku sugaynaa waa geeri geeridii hadday nagu timaadana xagga ilahi baa nooloo celi ilaahay markii loo tagana addoommadiisu la xisaabtay nin walba beertuu beertay uu midhaheedii siinay marka saas ila xisaabtana la doonaya saa ku talagalno yacni indhasaraxaadkan adduunyadan iyo wareerkan haddii duruusta noocaasoo kale aada haysato waxaa kuu soo baxaya markaad ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan tahay maxaad soo martay xaggeed hadda maraysa stagekeed hadda maraysa kee wey hadda xaggeed maraysa maxaa kaa dambeeyood mari doontaa intaasoo dhan baa ku wacad laakiin gaalku wuxuu nool yahay nolol daba go-an nolol daba go-anoo wixii horena ma hayo waxa dambe soo socdana ma hayo intan hadda ka hor muuqata unbuu hayaa saas daraaddeed buu ilahay ku magacaabay inay jaahili yihiin hadday adduunyada wax walba soo saareen oy horumar walba gaadheen oo wax lala yaaba ay gaadheen waa waa jaahiliin sooma leanna intan ka hor muuqata waxaann ma hayaan mana garanayaan macna wahuwa alle alladii kii wey yatawafaakum idin oofsada oo idin hurdo siiya bileyli habeenkii idin hurdaysiiya wafaadka yartaa oo hurdadaa midka idin oofsada wey wayaclamu wuu ogyahay alla subxaana wa tacaala maa jaraxtum waxaad kasabtaan xubnihiinna waxaad ku qabataan ood shaqaysaanna wuu ogyahay binnahaari maalintii laguma mooga taad shaqaynayse issir wey maana waa laga warhayaa uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixiyaa fiihi maalinka dhexdiisuu idin soo saara maalinkii ayuu idin soo bixiyaayo hurdadii idinka soo kiciyaa wey liyuqdaa in la gudo daraaddeed baasaa loo yeeli ajalun ajal musaman oo ilahay agtiisa ka magacaaba madal iyo wakti agtiisa laga magacaabo ruux walba loo magacaabay in la gudo daraaddeed baasaa loo yeelay uma kadibna markii madashii la gudo ilayhi xaggiisa ayaa marjicu isaga xaggiisaaad usoo noqonaysaan uma kadibna yunabi'ukum wuu idiin warramayaa bimaa shay buu idinka warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa samay waxaad samaysay oo dhan baa diiwaankiisa lagu soo hordhigay ha xumaado ha fiicnaado ha samaado wuxuu yahayn hortaadu yaalla war baa lagu siinaya marka waa lagugu abaalgudi wey macna saasaa laga wada wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi wayursilu calaykum xafada wahuwa alle alladii mid wahuwa alle alqaahiru kan qasba weeye addoommada wuxuu doonayuu marsiiyaa fawqa cibaadihi addoommadiisa korkooda wey wuu kamidka ka sarreeyo wayursilu wuu diraa alle calaykum dushiina wuxuu idinku diraa xafadatan kuwa xifdiya kuwa idin ilaaliya xataa idaa jaaa markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geeridu markay ku timaado tawafathu waxaa oofsanaysaa rusulunaa kuwaan soo dirsanay baa oofsanay walxaal bay oofsanayaan hum iyagu laa yufarituuna aynan gabood falaynin uma kadibna markii la oofsado rudduu waa la celiyey khalaa'iqdii rudduu waa la celiyo waa la celiyaabaa laga wadaa ilallahi xagga allah loo celiya mawlaahum maaligoodii ah allaha iska wey mawlaahum ah kii iska lahaa iyaga alxaqi ee xaqa ahaa alaa hooyay lahu isaga keligii buu u sugnaaday alxukmu xukumku u sugnaaday wa huwa isaguna asracu lxaasibiina inta wax xisaabisa ka ugu degdeg badan alla subxaana wa tacaala aayadda mid la mida waynu kan soo marnay suuraddan kusoo marnay wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa ayuu qasbaa siduu doonuu u dhaqaa wuxuu doonuu marsiiyaa layskuma taagi karo lamana diidi karo qadihiisa iyo qadarkiisa cidnama diidi karto saas way maanaa qaahiru fawqa cibaadihina waxa weeyaan addoommadiisuu ka sarreeyaa fawqiyat daat iyo fawqiyat alghalabati waalqahri oo taa midda hore lagu sheegay ah iyo fawqiyat alasma wasifaat ilaahay subxaana wa tacaala fawqiya mutlaqa buu leeyahy waa sarreeya rabbi subxana wa tacala addoommadiisuu ka sarreeya aayaddii horeynu ku soo sheegnayoo rabbi subxaana wa tacaala meel walbuu joogaa caqiidada odhanaysa ee baatilka ah bay aayaddu radinaysa fawqa cibaadihi addoommadiisuu rabbi ka sarreeya subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu idinku soo walba oo idin ilaalisa maxay ilaalisaa malaa'igtaas waxay ilaalisaa acmaashin wa ina calaykum laxaafidiin kuwa ilaaliyayaal ah baa dushiina saaran malaa'ig ah wax kastoo idinka soo baxa iyo wax kastoo samaysaan bay waardi ka hayaan maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiidun malaa'ig noocaasaa diiwaan idinla dul saaran waxaad samaysaan waxaad ku kacdaan kulli halkaasaa lagu qoraya wayursilu calaykum xafada waa malaa'igta acmaasheedna ilaalinaysa wey macana mar alla markii ay yimaado geeridu markay timaado oo tii ilaahay ay ku timaaddo addoonka oo wakhtigiisii la gaadho malaa'ig kalaa u xil saaran oo nafta ka qaada tawafathu rusulunaa rusushaa waxaa laga wadaa waa malaa'igta nafta qaada malakulmowt iyo malaa'igta la shaqaysa wey ilan malakulmowt keligii ma ah guruub dhan ciidamo dhan oo malaa'igaa la shaqayso hawsha hawsha la qabta sida xadiiskii baraa ee dheeraa imaam axmed uu soo saaray siduu ku tusayo marka rusulna waxaa laga wada waa malakulmowtka iyo malaa'igta la shaqaysae nafta qaada kuwaasaa marka oobsanaya oo nafta ka qaadaya wakhtigiisii marka la gaadho kuwaasi markay nafta qaadayaana ma samaynaya wax gaboodfal ah gaboodfal waxaa laga wadaa macnaha xadgudubna ma samaynaya yufriduuna hadii la dhaho ama gaboodfal waxaa tidhaahdaa yacni wakhtigii loogu talagalay inay nafta qaadaan kamana hormaraan kama dimariyaan qaabkii ilaahay ugu talagalay inay nafta u qaadaan kama bedelaan sidii ilaahay uu u qorsheeyey iyay u fuliyaan arrinta wahum laa yufarituun saas way macnaha kadibna markii nafta la qaado xaggee loo celiyaa ilahay baa loo celinaya kii iska lahaa xaqa ahaa ayaa xaggiisa loo celinayaa markaasuu rabbi subxaana wa tacaala alaa lahu lxukmu xukumka isagaa iskale adduunkana isagaa maamulhayay oo qaahir ahaa oo u talinayo wuxuu rabo unbuu marsiinayy aakhare hadday tagaanna isaga unbay u tagayaanoo xukumaya alaa lahu lxukmu isagaa xukumaya rabbi subxana wa tacala acmaashoodii buu ku xukumi ama naar buu u xukumi ama jan buu u xukumi cid kaloo faragelin karta ma jirto saas way maanaa inta wax xisaabisana ilahay baa ugu degdeg badna subxana wa tacala macnaha waxaa laga wadaa intaasoo makhluuqaad ah markuu ilaahay uu xukumayo oo mid walba maxkamadda la saarayo oo loo kala garsoorayo macnaha ilaahay intuu qolo ku mashquulo qolo kale kama mashquulahay makhluuqa caadatan waxay tahay markuu qaadigu maxkamadda qaadayo hal ruux iyo laba ruux maxkamad u qaadayo mid saddexaad iyo mid afraad iyo kuma dari karo waa inuu qoladan dhagaysto horta gartoodii qaado kuwa kale haddana bal kuwo kale hala soo daayo kolba mid mid u dhagaysto yani waxa wey waa ku rafaaday laba hadday iska garab hadlaan ma wada dhagaysan karo sooma ilahay saa maaha subxana wa tacala wahuwa asracu lxaasibiin ilbiriqsi baa waxa dhan la kala tuuraya saas maana uma baahnaba hebel soo daayo bal haddana koox hebel soo daaya magacyaha la yeedhiye iyo ma maxkamad bini aadam wey taas wahuwa asracu lxaasibiin marka taa ogaada oo alla isagaa adduunna idiin taliya aakhirana isagaa idiin talin doona isaga ku xidho marka ka cabsado shareecadiisa raaca raaligelintiisa ku dadaala wey macna wahuwa alle alqaahiru kan qasbo weeye addoommada fawqa cibaadihi addoommadiisa kan ka koreeya wey wayursilu wuu diraa calaykum dushiinna wuxuu ku diraa xafadatan kuwa idin xifdiya acmaashiinna ilaaliya oo malaa'ig xataa idaa jaa'a markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geeridu markay ku timaado oo wakhtigu geeriyoon laha la gaadho tawafatu waxaa oobsanaysa rusulunaa kuwaanu soo dirsannay oo malaa'igtii nafta qaadaysay malakulmowt iyo raggii saaxiibadii macnaa malaa'igtii la socotay walxaal bay nafta ka qaadayaan oo oonsanayaan hum iyagu laa yufarituuna ayna gabood falaynin kana hormarin maayaan kana dibdhigi maayaan qaabkana bedeli maayaane sidii loogu talagalay wey uma kadibna rudduu waa la celiyey rudduu waa la celinayaa ila allahi xagga ilahay baa loo celinaya mawlaahum kii iska lahaa ayaa xaggiisa loo celinaya alxaqi ee xaqa ahaa ilan isaga unbaa xaq isaga unbaa xaqa waxa kaloo dhan waa baatil isagaa loo celinaya alaa hooy lahu keligiibay u sugnaaday alxukmu xukumku u sugnaaday keligiibaa maxkamada qaadaya addoommadiisana xukumay wa huwa isagana asracu lxaasibiina inta wax xisaabisa isagaa ugu degdeg badan alla subxana wa tacala qul man yunajiikum min ulumaati lbari wlbaxri tadcuunahu tadarucan wakhufyatan lain anjana min hadihi lanakunana min ashaakiriin qul waxaa tidhahdaa nebigu man yunajiikum yaa idin badbaadinaya min ulumaati lbari beriga mugdiyaalkiisa iyo walbaxri badda mugdiyaalkeeda yaa idinka badbaadinaya tadcuunahu xaal aada baryaysaan tadarucan khushuuc muuqata wa khufyatan iyo qarsoodi idinkoo u baryay qaa'iliina idinkoo weliba odhanaya lain anjaanaa hadduuna badbaadiyo min haadihi middan hadduu naga badbaadiyo lanakuunanna waanu ahaan doonnaa min ashaakiriina kuwa shukriyaanu noqonayn qul waxaad tidhahdaa allahu alle waxba jawaabtaa ka sugin waa arrin iska cadde qul waxaad tidhahdaa allahu alle ayaa yunajiikum idin badbaadinaya minhaa dulumaadka iyo mugdidaa isagaa idinka badbaadiya wa min kulli karbin kurbo walba markaana kurbo walbana isagaa idinka badbaadiya uma kadibna antum idinku tushrikuuna waad la wadaajinaysaan ilahi subxana wa tacala waxaad ku dhadhaabaalya nebiow nimankan ilaahay cid aan ahayn baryaya oo alla ka soko waxyaabo kale caabudaya waxaad tidhahdaa yaa idinka badbaadinaya badaha iyo beriga mugdiyaalkooda mugdiyaalka waxaa laga wadaa shadaa'idda dhibaatooyinka badaha idinku qabsanaya ama berigaba idinku qabsanaya yaa idinka badbaadiya oo weliba aada baryaysaan oo si muuqato khushuuc muuqata iyo si qarsoonba aad u baridaan si qarsoon macnaha waxa weeyaan qalbiga iyo afka oo aan la maqlayn tadarucantana waxaa laga wadaa khushuuc muuqato oo lagu arkayo yaad saa u baridaan oo dhibaatooyinka waaweyn markay idinku dhacaan idinka badbaadiya oo markaa weliba aad tidhaahdaan tan hadduu naga badbaadiyo walla inaanu u mahadcelin kuwa shukriye inaanu ka mid noqon kasaa aad dhahdaaneed keligii u yeerataan dhibaatooyinka markay u dhacaan kewen ma dhagaxyaan baad u yeerataan maya ma waxaad u yeerataan geedaad u yeerataan aad barakaysataan maya ma malaa'ig baad u yeerataan maya ma qabriyaad u yeerataan iyo wadaadda maya yaad u yeehataan jawaabtu waa iska caddaay waxbaha ka sugna u jawaabale qul illaahu yunajiikum minha waxaa idinka badbaadiya xaaladaa iyadaa dulumaadka iyo mugdiyadaa iyo shadaa'iddaa dhibaatooyinkaa waxaa idinka badbaadiya alla keliya weliba taa keliya meehe wa min kulli karbin arrin kasta oo murug leh oo kurba leh oo idinku dhacdana isagaa idinka badbaadiya allaha saa idin yeelaya ayaad haddana intaad tagtaan baad waxyaabo kale ku garab wadaan uma antum tushrikuun balfiiri markii dhibaato ay dhacdana isaga keligii baad ku hordaysaan markii dhibaatadii aad ka baxdaanna wixii aad shalay ka tagteen baad soo urursanaysaa mid dhagax buu wataa mid geed buu wataa mid wadaad buu wataa mid awoowow buu leeyahay mid caruu wataa warka waxaan ka baxa dhibaatadu markay idin qabso balaayada weyn dhacdaan abaaruhu dhacaan oo balaayooyinku dhacaanna keligii baad garanaysaan markay barwaaqa timaadana kuwii shalayta aad aasteen baad kulli soo wada noolaynaysaan oo soo qaadanaysaan baa laleey waxaasi macquul maaha markay dhibaatadu jirto ka dhibaatada aad ula carartaan oo idinka badbaadiya baa cibaadada iskale keligiibaa baryada le keligiibaa yani waxa weeyaan sujuudda le keligiibaa gawraca le sida keligii caabuda maxaad waxyaabaha kale ugu garab wadaan way macana qul waxaad dhahdaa nebiyo man yunajiikum yaa idin badbaadinaya min dulumaati lbari waalbaxri badda iyo beriga mugdiyaalkooda yaa idinka badbaadiya waa dhibaatooyinka waaweynee ka dhaca wey macnaha ayib yaa idinka badbaadiya tadcuunahu xaalo aad baryaysaan kaa isagaa tadarucan khushuuc muuqata aad ku baryaysaan wa khufyatan qarsoodi aad ku baryaysaan idinkoo khushuuc muuqata ama mid qarsoon ku baryaya qaa'iliina weliba idinkoo leh lain anjaanaa hadduuna badbaadiyo min haadihi middan haddana haysata hadduu naga badbaadiyo lanakuunanna walla inaanu ahaan oo ahaan min ashaakiriina kuwa shukriya inaanu ka mid noqon kumaas kaasi waa kuma qul waxaa dhahdaa allaahu alle ayaa yunajiikum idin badbaadiya minhaa dulumaadka ilahay un baa idinka badbaadiya yaa kale wa min kulli karbin kurbo walbana isagaa idinka badbaadiya karbiga waxaa la yidhahdaa waa musiibada murigtala wey musiibo kasta oo murug iyo walbahaar lana isaga keligii baa idinka badbaadiya uma kadib antum idinku tushrikuuna waad la wadaajinaysa bal waxaad ku garab wadaan fiiri marka waxa aad makhluuqaadka aad ku garab wadaaneen wax wadaajinaysaan bal fiiri saas way macnaha qul waxaad dhahdaa nebiga huwa isagu alqaadiru kan awoodo wey calaa an yabcatha inuu diro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu idinku diro min fawqikum xaggiina sare inuu idinkaga soo diro aw min taxti arjulikum lugihiina hoostooda inuu idinkaga soo bixiyo aw amase yalbisakum inuu dheeho yalbisakum inuu idinku dheeho yalbisakum macnaheeda waxaa laga wadaa an yalbisa almra baynakum inuu arrinka idinka qaso oo idinka dheehgeliyo shiyacan xaal aad kooxa tihiin oo wayudiiqa markaa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda uu dhadhansiiyo undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgediyayno al aayaati aayadaha aanu u gedgediyayno lacallahum yafqahuuna si ay u fahmaan ama lacallahum waxay mudan yihiin yafqahuuna inay fahmaan wa kadaba waxaa beeniyey bihi qur-aanka waxaa beeniyey qawmuka tolkaabaa beeniyey nebi maxamedow walxaal bay beeniyeen huwa isagu alxaqu xaqi u yahay qul waxaa tidhahdaa lastu mayhi calaykum dushiina biwakiilin mid loo xil saaray ma ihi wakiil dushiina kuma ihiyo anugu idinla xifdiyo saa ku dhabaale qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum wahajabaad goodi wey allah subxaana wa tacaala dadkiina la kari la'yahayow allah wuxuu awoodaa hoos inuu cadaab idinkaga soo inuu korka cadaab idinkaga keeno xagga sare samada in cadaab laidinkaga keeno wuu awoodaa ilahi subxana wa tacala dhulka inuu cadaab idinkaga soo bixiyana waa heli karaa oo dhulka waxay noqon kartaa maala dhulka in laydinla gooyo in dhulgariir laydinku keeno in daadad iyo waxyaalo dhulka ka soo baxaan oo biyo laydinku hafiyo yani hoos cadaab waa laydinkaga soo saari karaa korkana cadaab waa laydinkaga keeni karaa intaba rabbi waa awoodaa subxana wa tacaala waxaa kaloo rabbi uu awoodi karaa in arinka inta layskaga kiin khaldo oo arinka layskaga kiinlaydinka dhehgeliyo oo laydinka qaso oo wax kala garan weydaan qaarkiin qaarka kale dhibkiisa iyo baaskiisa la dhadhansiiyo waxaa laga wadaa inta layskiin khilaafsiiyo in idinka laysku kiindirood islaysaan aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin kooxa islaaya oo ayagu yani waxa weeyaan isbaabi'iya oo laysku cadaabo ayaga oo dhibaato isku muta iyuu alla idinka dhigi karaa subxana wa tacala idinka laftiinaba laysku kiin cadaabi karaa intaba rabbi waa awoodaa subxana wa tacala rasuulkeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh aayadda markuu akhriyey qul huwa alqaadiru cala an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum nabigu wuxuu yihi acuudu biwajhika ilaahay wejigaagaan magan u ah haddana markuu akhriyey aw min taxti arjulikum acuudu biwajhika buu ilah wejigaagaan magan u ahay markuu inta kale akriyay aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin hada ahwan buu nabi uri sal lay slam tanaa fudud tanaa fudud macnaheedu waxa weeye dhulka in cadaab inta layskaga soo saaro eber layska dhigo waxba layska reebin ama samada inta cadaab layskaga keeno eber layska dhigo waxba layska reebin iyo in cadaabka layscadaabayo uu noqdiyo ciqaabtu in layslaayo un oo dadka dhexdooda inta laysku diro koox koox isu laayaan way kala fududa sooma waa shar laakiin waa kala fududya kanu waxbuu hambayni laakiin cadaab kor ka yimid ama hoos ka yimid waxba hambayn maayo rasuulkeena waxaa kaloo ka sugan xadiid kaloo saxiixa uu leeyahay ilaahay waxaa weydiistay saddex arrimood laba waa la iga yeelay midna waa la ii diiday saddex arrimood waxa weeyaan waxaan ilaahay weydiistay buu yidhi cadaab ummadaydoo dhan wada camimo inuusan ilahay sida ummadihii hore o kaleeto uusan kusoo dejin ku keenin waa laga yeelay cadow aan iyaga ahayn oo shisheeye ah inuusan ku sallidin oo uusan dhammaynin oo tirtirinna waa weydiistay waa laga yeelay midda saddexaad waxay ahayd inuusan ayaga dhexdooda dhibaato dhiginoo ayagu aynan islaynin taa waa layga diiday buu nabi uri sal ly slm taa waa layga diiday waa middaa marka aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qabiil qabiil baa laysu lay oo degmadeg baa laysu layn oo wadda wadan baa laysu layn oo koox koox iyo xisbi xisbi baa laysu layn waa cadaab iyo ciqaab xagga ilahay ka timi subxana wa tacala cadaab iyo ciqaab wey ma waxaan inagu hamsanay baan cadaab ahayn cadaab rabbaani wey oo ku yimid annaga dembi iyo khalad aan galna ku yimid wey saas wey macana cadaabka ilaahay yaa qaadi kara ma cidaan isaga ahayn baa qaadi karta cidaan isaga ahayn oo qaadi karta ma jirto haddii sidaa loo rumeeyo xal un baa la heli lahaa maxaa yeele cudurka markaad fahantaa daawadiisa yeeshaa laakiin ilaa iyo haddaba waxaaba la garan layahay cudurkii baa la garan layahay cudurkii in la fahmaaba ummaddii lagu kari layahay cudurkani see ku yimid yaa keenay see ku bixi karaa markaa kadib ay imaan karta laakiin cudurkii baaba la fahansanin ba macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddan ciqaabteeda adduunye iyo cadaabkeeda ilaahay wuxuu ka dhigay seeftaas ay iyagu iskala daalayaan iyo dhiigga ay daadinayaan iyagu islaynayaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala uga dhigay dhanka kale marka la fiiriyana dembi dhaaf bay u tahay oo in badan buu ilahay ugu dambi dhaafaya laga gardaray laga gardaran yahay ilahay ugu dambi dhaafaya subxana wa tacala xadiis badan oo saas ayaa nabigeena ka sugan sal lla lay slam qul waxaad tidhahdaa nebiyow huwa alle alqaahiru kan awoodo wey calaa an yabcata inuu diro oo soo saaro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu diro min fawqikum xaggiina sare inuu cadaab idinkaga soo diro ilahay waa awoodaa subxana wa tacala aw amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda inuu cadaab idinkaga soo diro aw amase yalbisakum ay yalbisa almra baynakum aw amase yalbisa inuu yani waxa weeye qaso almra arrinka baynakum dhexdiinna yalbisakum inuu arrinka idinka qaso oo idinka dheehgeliyo shiyacan xaal aad tihiin kooxo inta arrintii idinka qasantoo laydinka dhehgeliyo wax badan idinka qarsoomaan shiyacan xaal aad kooxa tihiin oo wayudiiqa markaa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda uu dhadhansiiyo si fiican birta laysaga aslo yacni dhegta dhiigga laysu daro oo markaa kadib haddii birta layska aslo maxaa ka dhalanay nabadgelyadii oo kharibta kharibanta qarankii oo duma dawladii oo burburta yani waxa weya noloshii oo kharibanta qax iyo kala carar inuu dhaco waxaasoo dhan baa ka ratimay cadaab bacda cadaab wey ciqaab ciqaab ka dambaysa wey cadowgiioo markii dambe jaanis kuu hela waxaasoo dhan maxay ka bilowdeen koox koox iyo qabiil qabiil iyo gobol gobol iyo degmo degmo iyo reer hebel oo reer hebel iska eri saasay markii hore ku bilaabatay markii dambena maxay ku dambaysay balaayay ku dambaysay oo ku kaa macna aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdi undur khalad la galabay wax ku timide khaladka ilaahay subxaana wa tacala in laga raaligeliyo in laga raaligeliyo khaladkii la galay ilahay looga noqdo wey maana saa unbaa wax ku sacmi karaan oo ilahay subxana wa tacala cadaab ku qaadi karaa maana sidaas wey maana ayib haddaad bini aadan oo makhluuq khalad ka gasho sameexid baa la bixiyaa sooma xaal baa la bixiyaa markaasaa quluubtiisu soo noqotaay oo lakala raalli noqdaa ilaahay subxaana wa tacaala khaladkan ka gallay oo ciqaabtani ka dhalatay xalkeedii wax way ilaahu soo noqonay intaan ba laynaga heli karaa maya waa laynaga waaya ilahay haddaaba laynagu kari lahay saas wey macana undur bal fiiri kayfa sidee baan nusarifu u gadgadiyaynaa alaayaati aayadaha lacallahum waxay mudan yihiin yafqahuuna inay fahmaan bal fiiri sida wax loo tusay oo kolba dhinac laga soo gelay oo kolba dhinac wax laga tusaalaynay bal saanu aayadaha ugu rogrogayno u gargadiyayno fiir bu rabbina subxana wa tacala wakadaba waxaa beeniyey bihi qur-aanka waxaa beeniyey qawmuka tolkaabaa beeniyey qawmkaad ka dhalatay baa qur-aankii beeniyey dadkii ugu horreeya diiday bay ahaayeen wal xaal bay beeniyeen huwa qur-aanku alxaqa uy alxaqu uye isagoo xaq ah diidadooda hadday diideen qur-aanka baatil ka dhigi mayso xaqan ilaahay soo dijiyey ama ogolaada ama diida waa xaq mar walba waa xaq qul waxaad tidhahdaa lastu mayhi calaykum dushiina biwakiilin mid loo xilsaaray maihi idinka dushiinna iyo camalkiinna uma xilsaarni mar inaan la idin xifdiyoon idin ilaaliyana la iima soo dirin inaan wax idin soo gaarsiiya unbaa laii soo diray tiina waa gutay intaa ku dhibale likulli naba'in war walba waxaa u sugnaaday mustaqarun wakhti uu sugnaado wa sawfa taclamuuna waadna ogaan doontaan waidaa goortii ra'ayta aad aragto alladiina kuwa yakhuuduuna dhex galaya fii aayaatina aayadahanaga kuwa dhex galaya markaad aragto fa acrid jeedso canhum xaggooda ka jeedso xataa yakuuduu ilaa ay mukhuurtaan oo dhex galaan fii xadiiin sheeko oo hayrihi isaga aan ahayn wa imaa yunsiyannaka haddii uu ku halmaansiiyo ashaydaanu shaydaanku hadduu ku halmaansiiyana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xasuusashada kadib maca alqawmi qowmkii la jirankooda aldaalimiina ee daalimiinta ha la fadhiisanin wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahaanin yattaquuna isjira wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahanin yattaquuna isjira min xisaabihim kuwa gaaladaa xisaabtooda xaal uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahanin shay kuwa gaaladaa xisaabtooda ka mid a kuwa dushooda ma ahanin walaakin dikraa walaakin calayhim dushooda waxaa si ahaaday dikraa waanin inay kuwa waaniyaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isjiraan oo is ilaaliyaan macnaheedu waxa weeye qur-aankasoo intaasoo war alla inooma sheegay oo intaasaa imaan doonta waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona waxaa la leeyahay war kastoo la sheegay wax walboo laga warramaayay waqti buu leeyahay likulli naba'in mustaqarun waqti uu sugnaaduu leeyahay oo uu dhici doono saas way macnaha oo ilaahay subxaana wa tacaala ku talagaloo qorsheeyey shay walba waqtigiisibuu marka ku imaanaya kasoo hormari maayo waadna ogaan doontaanbu rabbilahi subxaana wa tacaala waxyaabahan hadda la idinka warramaya ee maqalka idinku ah ayagoo muuqaalaad indhaha saari doontaan wa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan arrimaha markii la gaadho shay walba waad ogaan doontaan way macnaha aayadan waxay ka hadlaysaa arrintii aan kusoo marnay fi suurati nisa oo waxaa la leeyahay nabiga sal alay wasalam haddaad aragto kuwa aayadaha ilaahay dhex gelayaan oo maxay ku dhexgelayaan way beeninayaan way radinayaan way ku ciyaarayaan way ku jeesjeesayaan way khilaafayaan kuwa noocaasa aayadaha naga dhex gelaya haddaad aragto hala fadhiisanin bale ilaa intay ka tagaan war kale oo caadiya dhex galaan xataa yakhuuduu fii xadiidin hayri xaggaa waxaynu ku soo marnay haddaad la fadhiisato iyagoo kalaata soo ma tan waxaa la yidhi haddii aad shaydaanku ku halmaansiiyo oo intaad halmaanto aada la fadhiisato ayagoo khaladkaa ku jiraayay markaad xusuusato kadib ha la fadhiisanin baa leeyahy qawmkaasi dib dambe haula fadhiisanin markaad xusuusato kadib baa leeyahy macnaa waxay la mid tahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yaquuduu fi xadiiin hayrihi inakum idan miluhum ina allaha jaamicu lmunaafiqiina walkafiriina fi jahannama jamiica aayaddaasi aayadday inugu soo wareejinaysa oo lalahaa waqad nazla calaykum waxaa idinku soo degay waata aayadda soo degtay ee ka horaysay taa ee inoo tilmaamaysa waa aayadda alaaya labada aayadood waa isku xug marka isku macnay ka hadlayaan waxaana laga wadaa dadka ama islaamnimaha sheegteen ama gaalaba ha ahdeen hadday diinta ilaahay khalad kaga jiraan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dembi ka gelayaan hala fadhiisanina hala joogina ilaa waxa kale ay dhex galaan ka taga haddii marmar aada ishalmaanto oo shaydaanku ku halmaansiiyana markaad xusuusato ka istaag hala sii joogin aayadda kalena waxayna tihi haddaad la fadhiisato ayagoo kalaa tag dembiga isku meel unbaad ka joogtaan way maanaa midka haya hawsha ee dembiga haya aayadaha ku jeesjeesaya ilaahay wax ka sheegaya diintiisa wax ka sheegaya iyo adiga la fadhiya ee u qoslahaya u marxabaynaya sacabka u garaacaya isku dembi baati saas man marka taa ku talagalo isjiro ayb aayadda ka dambaysana waxaa la yidhi wamaa cala aladiina yattaquuna min xisaabihim min shay kuwan diinta ilaahay ku jeesjeesaya oo aayadaha ilaahay dhex gelaya oo baatilka ku dhex gelayaay kuwaasi xaggooda dembi idinka soo gaari maayo xisaabtooda shay ka mid a kuwa alla ka cabsadoo is-ilaaliya dushooda ma aha xisaabtooda ayagay khaas ku tahay marka xisaabtooda idin iyaga idinma saarna maxay saa u yeeleen berrita laydin weydiin maayo mar haddaabaad is-ilaalisaan oo la fadhiisigooda iyo la joogitaankooda iyo dhagaysigooda aada iska ilaalisaan xisaabtooda waxba idinka soo gaari maayo oo dushiina ma aha taasi dushiina maaha lakin maxaa dushiina ah walaakin dikraa lacallahum yattaquun waxaase dushiina ah inaad xusuusisaan ood waanisaan ood wax u sheegtaan oo tidhahdaan warnimay waa khaldanti warnimayaw ilaahay subxana wa tacala yuusan idin cadaabin wardadaw ilaahay ciqaabtiisa kada war diintaa khilaafina inaad gaarsiisaan baa dushiina ah si ay u cabsadaan oo isu jiraan oo cadaabka ilahay isaga jiraan subxana wa tacala taasaa dushiina laakiin hadday idin diidaan waxba idinka soo gaari maayo xilka idin saaran muxuu yahay meel ilaahay diintiisa wax lagaga sheegayo oo lagu khilaafayo dad horta wax ka sheeg hadaloo waxaad tidhahdaa war waa khaldanti majaalista dadka ahlul bidac ee diinta khilaafaya bidcooyinka haya haddaad tagto waxaad tidhahdaa waa bidco diintii baad khilaaftay sunnadii nabigaad garmartay kuwan gaalada raacsan ee axkaamta iyo nidaamyada diinta khilaafsan ummadda inay ku dhaqaan doonaya meelahay joogaan haddaad tagto u sheeg waxaad tidhaahdaa war waad khaldantihiin oo diintii baad garamarteen ha diintii baad garamarteen oo cadaab baad qarka u saarantahin u sheeg xilka ku saaro hadday diidaan ayagii ilahay ba udhaxaysa adiga waxba kaasoo gaari maaha laakiin waan la socon oo waan u marxabayn oo sacabkaan garaaci oo dhaqaalahan wax ka bixin oo warkaan dhagaysan kadibna dembi ma lihi maya cadaalada ilahay saas ma adigiyo kaas isku dembi baati saas way macana ayib likulli nabain war walba waxaa u sugnaaday mustaqarun likulli nabain war walba waxaa u sugnaaday ama shay walboo laga warramaayay mustaqarun wakhti uu sugnaanayo oo imaanayo wasawfa taclamuuna waadna ogaan doontaan waidaa goortii ra'ayta aad aragto aladiina kuwa yakhuuduuna dhexgelaya fii aayaatina aayadahanaga dhexdooda kuwa dhuumbanayo mukhuranay haddaad aragto markaad aragto fa acrid jeedso canhum xaggooda ka jeedso xataa yakhuuduu ilaa ay dhumbadaan oo ay dhex galaan fii xadiidin sheeko oo hayrihi kaas lasoo sheegay aan ahayn aayaadka sheeko aan ahayn hadda in ay galaan macna wa imaa yunsiyanaka hadduu ku halmaansiiyo ashayaanu shayaan hadduu ku halmaansiiyana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xusuusashada kadib maca alqawmi qowmkii la jirankooda ha la fadhiisanin alaalimiina ee aalimiinta ah mar dambe ha la fadhiisanin haddiiba shaydaan ku xusuusiyo waxanjida ku halmaansiiyo mar marka qaarkood aad khaldanto wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahanin yattaquuna iska jiraya kuwa iska jiraya la fadhiisigooda iyo sheegadaa sheekadaa inay kala qayb qaataan kuwa saa isu jiraya dushooda ma ahaanin min xisaabihim kuwii gaalada ahaa ee khaa'idiinta ahaa kuwii dhex gelayay min xisaabihim xisaabtooda xaal ay uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahan macnaha waxa wey hadalku wuxuu yaalla sidan wamaa min shayin saas macnaha waxa wey isu saaranya wamaa min shayin shay ma ahanin oo min xisaabihim gaaladaa xisaabtooda ka midi cala aladiina kuwii dushooda ma ahaanin yattaquuna is-ilaalinaya saas hadalkiisu saaraya macnaha kuwa is-ilaaliya dushooda gaaladaa aayaadka dhex gelaya xisaabtooda shay ka midii dushooda maaha ayib walaakin laguse noqoya calayhim ba halkaa ku qadaran walaakin lagu noqoy hadalkee calayhim dushooda waxaa ah kuwa is-ilaalinaya dikraa waanin baa dushooda ah inay waaniyaan oy wax u sheegaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isdhowraan oo ilaahay ka cabsadaan oo arrinkan khaladkan ay iska dhowraanoo aayaadka ilaahay ay ku jeesjeesayaan inay iska ilaaliyaan bay mudan yihiin oo suurtagal ah waa suuroobi kartaa wy macna wadari aladiina ittakhaduu diinahum laciban walahwan wagarathum alxayaatu dunya wadakir bihi an tubsala marka golayaasha iyo meelaha la ysugu yimaadiy iyo isu imaadiyada haddaad og tahay in ilaahay diintiisa meel lagaga dhici doono ha tegin allahuma inaad isleeda waxbaad ka qaban kartaa mooye haddaad isleeda waxba ka qaban kartaa tag aroos ha ahaado meel shir la ysugu yimid ha noqdo qabiil isu yimid ha noqdo haddaad isleedahay diin ilaahay baa meel lagaga dhici doonaa haddaad isleedahay waxbaad ka qaban kartaa tag wax ka qabo hadal ugu yaraan xujada ku waxba kama qaban kartid soo maha waxba fadhiga ha buuxin meeshana ha tegin sacabkan ha garaacin hana qos kasoo tag haddaadan waxba ka qaban karin ka maqnow haddii kale wax ka qabo laakiin waan fadhiyaya waan marxabaynaya in alle in dembi meeshaa ka dhacay oo dhan waad qoranta diiwaanki iyo liiskaad ku jirta bal meeshaa warku kaga bixnayd baa loo bahay marka saas maana ayib wadar aladiina ittakhaduu diinahum laciban walahwa wadar ka tag baa layidhi aladiina kuwa ittakhaduu yeeshay ama samaystay diinahum diintooda ka samaystay laciban ciyaar walahwan iyo wax lagu daaho oo waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay wadakir waani kuwa iyagaa bihi qur-aanka kuwaani kuwa qur-aanka kuwaani an tubsala lianlaa tubsala si aan halaag loogu dhiibin nafsun naf si aan halaag loogu dhiibin bimaa shay sababtii kasabad ay kasabtay shaqaysay laysa xaal uusan u sugnaanin lahaa iyada naftaasi min duuni illahi alla kasoko waliyun mid u heli walaa shafiicun iyo mid uu yani u ergaya toon wain tacdil hadday furato kulla cadlin furasho kulligeed furasho dhammaystiran hadday isfuratana laa yu'khad la qaadi maayo minhaa xaggeeda furashadii laga qaadi maayo ulaaika kuwaas aladiina kuway ubsiluu halaag loo dhiibay bimaa kasabuu waxay kasbadeen daraaddeed baa halaag loogu dhiibay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun cabitaan oo min xamiimin biyo kulul ah wa cadaabun iyo cadaab baa u sugnaaday adiimun oo xanuujiya bimaa kaanuu ahaanshahooda dartii yakfuruuna kuwa kufriya ay ahaayeen taas sababteed bay ku leeyihin maana nabiga waxa la leeyahy sal lla alay waslam kuwa diintooda ka dhigtay ciyaar ciyaar iyo waxyaaba lagu daho diintu waa dhab diintu waa dhab dhayal maaha ilahay kitaabkan uu soo dejiyey wax ciyaar ciyaara maaha kuwa marka diintooda ciyaar ciyaar iyo waxay ku daahaan ka dhigtay oo shay aan qiimooyinba agtooda lahayn aan ka lahayn ka dhigtay adduunyana ay kadisay waxoogaa waxay ku kadsoon yihiin adduunyadaa agtooda ka muuqata kuwa noocaas oo kale ah nabiga waxa la yidhi sal lla alay slam iska daa faraha ka qaad ka tag balil kuwaan annaga iyo iyaga isukaana daawey waxbaa isku dhib waani baa le nabiga sal lla alay slam qur-aanka ku waani xilka ku saarani waxa weeyaan waaniyo wax u sheeg maxaa loo waaninaya lianlaa tubsala nafsun bima kasabat yani ibsaalka waxaa la yidhahdaa nafta inta la qabto in halaaga loo dhiibo loo gacangeliyo ama la xabiso oo halaaga dhexdiisa lagu xabiso tana waa la yidhahda macanaha marka in aan nafahooda maalinta qiyaamada halaag loo gacangelinin ama adduunyadaba taas daraaddeed ku waani baa le nabiga sal lay slam taas daraaddeed u waani si aan nafahooda maalinta qiyaamada aan halaag loogu gacangelinin adduunyadana loo halaagin aakharana cadaab ilahay aan ugu gacangelin maxaa loogu gacangelinaya nafta waxaa halaaga loogu gacangelinaya waxay kasbatay sababtii weliba markaa isaga xaalada iyadaa uma sugnaanin cid u hiilisa iyo cid u ergeysatoona cid u hiilisa ma helayso maalinta qiyaamada isla markaa cid u ergeyso ilaahay ula hadashana ma helayso oo ilahay subxaana wa tacaala u naxariisa tidhaahda u shafeecda hadday wax kasta oo lagu furta laysku furta keentana laga yeeli maayo laga qaadi maayo kan soo marnay adduunyada muggeed oo dahaba hadday keento xataa oo ay tidhahda halaysii daaya halagaga qaato maya laga yeeli maayo wain tacdil kulla cadlin laa yu'khad minha madax furasho kasta hadday keentana laga qaadi maayo kuwa noocaasi waa kuwa maalinta qiyaamada ah halaaga loo dhiibay waxay kasbadeen sababtiina loogu dhiibay cabitaan aada u kulul bay leeyihiin cadaab xanuujiyana way leeyihiin kufrigii ay sameeyeen sababtii bayna taasi ku dhacday lagama gardarna khalada iyagu galeen bay wadar ka tag baa lay nabiga sal lay waslam aladiina kuwa ka tag ittakhaduu samaystay diinahum diintooda ka samaystay laciban ciyaar iyo walahwan wax lagu ciyaaro walahwan iyo daahid shay lagu daaho wax isaga ka muhiimsan lagaga daaho diintii baaba qiimaha le wax weynba lama ah aduu maarata waqtiga un isku dhaaf bas saas wey qiimo weyn lama leh wagaratum ay kadisay addunya alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd ay kaydisay tanaa kadisay ay ku mashquulsay wax kaleba ma oga wadakir waani kuwaa iyaga abbihii qur-aanka ku waani an tubsala lianlaa tubsala si aan loo halaagin oo halaaga loogu dhiibin nafsu naf bimaa kasabad waxay kasbatay daraaddeed taasi si aysan u dhicin oo uga baaqsadaan daraaddeed u sameey laysa xaal uusan u sugnaanin lahaa naftaa min duuni illahi alla sokadiisa waliyun mid u hiiliya walaa shafiicun iyo mid u ergeeya toona wain tacdil hadday furato kulla cadlin furasho oo dhan wax kasta oo madax furasho ah hadday la timaadana laa yu'khad la qaadi maayo minhaa xagga ay lumisay ashayaaiinu shayaaiintu ay lumisay fi lardi dhulkii dhexdiisa ay ku lumisay ay duubsatay ama lumisay xayraana xaalo uu yahay mid wareersan isagoo wareersan lahu xaal uu u sugnaaday isaga asxaabun saaxiibo oo yadcuunahu u yeedhaya ilalhudaa hanuunka ugu yeedhaya waxay leeyihiin itinaa war noo kaale war kaale bilii qul waxaad dhahdaa nebiyow ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa isaga unbaa alhudaa hanuun ah wa umirnaa waxaana lana amray linuslima inaan hoggaansanno lirabbi alcaalamiina uunka rabbigood inaan hoggaansanno wa an aqiimuu baana la amray toosiya asalaata salaada ooga oo toosiya wattaquuhu alle iska jira wa huwa isaguna alladii kii wey ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin kulminaya waxaad tidhahdaa nebiow war ma waxaan barinaa alle ka sokow waxaan dhib iyo dheeftoona gacan ku hayn maa laa yanfacunaa wax haddaan caabudna aan waxba manaafacaada nagu biirinayn walaa yadurunaa haddaan cibaadadiisa ka tagnana aanna dhibi karin ma waxaasaanu caabudnaa dhagax iyo geed iyo waxay sagaajiyeen iyo wax makhluuq noocaasoo kaloon dhib iyo dheeftoona hayni ma kuwaasaan alle ka sokow caabudnaa cibaadada waxaa mudan oo iska leh ciddii dheef ama dheef ama dhib gacanta ku haysa waana ilaahay keligii subxana wa tacala hadduu taa keli ku yahay cibaadada kuwani cibaada ma mudna way macna maxaan ka caabudaynaa waxaan waxbaba haynin oo cid kale iska dhaafay isaga laftiisaan waxba isu qaban karin isaga laftiisi wax istari karin isaga laftiisii dhibaatada isu geysan karin cid kale iskaba dhaaf wax u geyste kuwaa miyaanu baryan alla ka sokow subxana intaan ilahay ka tagno miyaan ku baryan kuwaa baryana way macna oo ma wanala celini ma cirib tannadaa dibna loogu celinay wa nuraddu calaa acqaabina cirbahanaga miyaa dibna loogu celin waxa weeye ma gaalnimadii baan dib ugu noqonayn ilaan waxaan dhib iyo dheef toona lahayn caabud waa gaalow gaalnimadiina raadkaaga dib u qaad wey macnaha wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah ma markuu ilaahayna hanuuniyey kadib oon iimaan helay oon tawxiid helay oon diin helay baanu cirhbahanaga ku noqonayna raadkanagii dib u qaadayna oo gaalnimo ku noqonayn oo mabaadidii jaahiliyadii iyo dhaqanxumadii baan dib ugu noqonayn ma dhacayso wey macna wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah tii baa marka tusaale lagu sameeyey wuxuu la mid noqonayaa marka kaas celintaas markaa dibna loo celiya haddayba dhacdo waxay noqonaysaa oo kaleeto midkii yani shayaadiintu ay duudsatay oo kaleeto celintiisao kale la mid shayaadiin baa duudsatay asagoo oo wareersan rag saaxiiba ana wuu leeyahy saaxiibadii baa u yeedhayo waxay leeyihiin war kaalay hanuunkay ugu yeedhayeen war xagga naga soo aad saasay leeyihin isagiina shayaadiin baa duufsaday yani waxay ka dhigan tahay oo kaleeto dad jid hayay jidkay hayeen nin ka mida unbaaba jidkii ka lumayba hayjad iyo dur duur meeshanabuu ku lumay lumidduu lumayba waxaa gacanta qabtay nimankii jin la odhan jiray jin shayaadiin baa gacanta qabtay way la tageen way wateen hayjad iyo duurkay la aadeen raggii saaxiibadii ahaayee jidkii toosnaa hayeyna way u yeedhayaano waxay leeyihiin war kaalayey war hebelow war kaalayey war soo noqoy war xagga naga hanuunkii bay ugu yeedhayan jidkii toosnaa bay ugu yeedhayan isagana yaa sii wata shayaadiin baa sii wadata oo weliba hayjad iyo dhul aan jid lahayn bay ku wataan la tage kaasoo kalea noqonayna waa marka way macna macnaha waxaa laga wadaa nebi maxamed wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kan hanuunka dadka ugu yeedhay shayaadiintuna dadka baadi bay ugu yeedhaysaa iyo hayjad iyo meel xununay markuu fahmay kadib ka noqday waxa uu la mid yahay ruuxaasi intuu jidkii toosnaa ka lumo habaabay duurka isagoo ku lunsan kadibna shayaadiintu ay heshay oo sii lumisay kaasoo kaloo la mid noqonaya maana saas weeyaan hanuunku waa ka ilaah waxaana nala amray inaan u hogaansanno caalamiinta rabbigood iyo salaada inaanu toosinno iyo inaanu cadaabka ilaahay iska jirno xaggiisa inna loo celinayana waa nooloo sheegay macna qul waxaad tidhahdaa nebigow anadcuu miyaanu baryaynaa oo miyaanu caabudaynaa min duuni illahi alla ka sokow maa shay laa yanfacunaa aan waxna tarayn walaa yadurunaa aanna dhibayn taa waxaa ka siman makhluuqaadkao dhan makhluuqaadkao dhan waa ka sameeyey malaa'igta nebiyada rususha jamaadaadka iyo waxyaalaha ingegan bini aadamka intiisa kale awliyada kulligood waxay soo hosgelayaan maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa laana dhibkiiyo dheefta yaa gacan ku haya ilahi baa gacanta ku haya subxana watacala nin ugu xil saaray ma jiro saas wey macanaha ayib wanuraddu manal celin calaa acqaabinaa cirhbahanaga dushooda miyaana lagu celin oo ma gaalnimaanu ku noqonaynaa bacda id hadaana markuuna hanuuniye kadib allahu alle yacni caabud waxaan dhib iyo dheef toona haynin waa raadkaaga dib u qaad saas wey maana taasi ka dhiganta raadkaaga dib u qaad dhagax caabud oo carra caabud oo qabri caabud oo wadaad dhintay caabud waxay ka dhigan tahay markaad iimaan yeelatay oo diin yeelatay kadib raadkaagii dib u qaad oo gaalnimadii dib ugu noq taasoo kale ka dhigan tahay maana kaladii ka raddi ladii kii celintiisii oo kale istahwadhu ay duufsatay ama lumisay ashayaaiinu shayaaiintu ay lumiyeen fi lardi dhulka dhexdiisa dhulka dhexdiisay meel duur ah ku lumiyeen intay ka heleen ayib xayraana xaalo uu yahay mid wareersan u fiirso jid buu garan la'yahay meel laga jiro iyo